habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda aawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
habeen sabtiga labada bisha may sanadkuna laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggana v o a somaali dotcom iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar caawana waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka warbixisay deeq turkiga uu gaadhsiiyey soomaaliya si uga caawiyo la dagaalanka xanuunka covid sagaaliyo toban waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka guddoonno walaalaheen dowladda turkida macaawinada ay noo soo dirtay ee saakay ay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport siduu sheegay wasiirka waxa waaye waa qaybtii ugu horraysa macaawino badanoo iska daba imaan doonta haddii alle idmo waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid
warbixin ay soo saartay hay-adda human rights watch oo lagu sheegay in mas-uuliyiinta soomaaliya ay kordhiyeen cadojuuglaynta ay ku hayaan wariyaasha iyo dalku uu wajahayo tiro sii kordhaysa ee dadka uu soo ridanayo xanuunka covid
barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dadka reer sbain ayaa bannaanka uga baxay guryahooda sabtida maanta ah xilli uu dalkaasi isku diyaarinayo in la yareeyo xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus goobo muhiim ah sida jardiinooyinka ayaa weli xiran caasimadda iyadoo balays ku ay dadka u diidayaan inay goobahaasi tagaan dadka reer madrid ayaa dareemay farxad markii loo ogolaaday inay ka bixi karaan guryahooda ra-iisul wasaaraha dalkaasi betro sanjes ayaa soo gudbiyey qorshe afar weji ka kooban oo lagu khafiifinayo xayiraadaha si dalkaas dib uu ugu laabto xaalad caadi ah kadib dagaalka covid hase ahatee ilaa laba asbuuc ayaa u dhexayn doonta qaybaha qorshahan si ay mas-uuliyiintu u darsaan xaaladda iyo waxa ka dhasha wejiga koowaad ee bilowday maantoo sabti ah ayaa ah mid dadka loogu ogolaanayo inay guryaha bannaanka uga bixi karaan inta u dhexaysa saacadaha lixda ilaa tobanka subaxnimo iyo sideedda ilaa koob iyo tobanka habeennimo kumanaan soo guluuti ah oo u dhashay ethoobiya oo laga tarxiilay dalalka bariga dhexe iyo kuwa qaaradda afrika ayaa lagu karantiilayaa jaamacadaha dalkaasi taasi oo tilmaamaysa culayska saaran wadamada aadka u nugul ee dadkooda loo masaafurinayo xilli ay la tacaalayaan coronavirus hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in dalalka sacuudi arebiya jabuuti soomaaliya iyo dhowr dal oo kale ay ilaakoodii bishii hore ee abril tarxiileen dad ka badan shan kun oo ahaa soo galooti ethiobiyan ah oo si sharci darro ah dalalkooda ku joogay wasiirka caafimaadka ethoobiya liya tadese ayaa sheegtay in saddex toban ka mida muhaajiriinta loo soo celiyey laga helay coronavirus iyadoo walaac ka muujisay in haddii loo fasaxo inay tagaan tuulooyinkii ay ka yimaadeen ay taasi qayb ka qaadan karto faafitaanka cudurkan waan daryeelaynaa waana sii wadaynaa daryeelka aan u fidinno ayay tadhese khadka telefoonka ugu sheegtay wakaaladda wararka royters qaramada midoobey ayaa ka digtay in tarxiilka ay sacuudiga dib ugu celinayaan muhaajiriinta reer ethoobiya ay sare u qaadayso khatarta in cudurkan uu sii faafo iyo weliba caqabadaha culus ee ay wajahayaan goobaha karantiilka dalkaasi dowladda philibiins ayaa sii daynaysa ilaa toban maxbuus xilli uu dalkaasi isku dayayo xakamaynta in cudurka covid uusan ku faafin xabsiyada aadka u buuxdhaafay ee dalkaasi sida ay soo warinayso wakaaladda wararka a f p isagoo wariyaasha la hadlayey sabtida maanta ah ayaa garsoore ka tirsan maxkamadda sare mario victor leonin waxa uu sheegay in tallaabooyinkan loo qaaday iyadoo la raacayo amar ka soo baxay maxkamadaha hoose ee dalkaasi oo amrayey sii deynta dadka sugaya in maxkamaddu ay kiiskooda dhegaysato ee awoodi waayey in si dammaanad ah lagu sii daayo leonin oo hadlayey mar uu ku dhawaaqayay go'aanka sii deynta sagaal kun toddobaqokoobiysoddon maxbuus ayaa sheegay in maxkamaddu ay la socoto xaaladda cakiran ee ka jirta xabsiyada dalkaasi xabsiyada aadka u buuxdhaafa ayaa ah dhibaato culus oo dalkaasi la soo diristay tan iyo markii uu madaxweynaha dalkaasi rodrigo duterte uu qaaday ololaha la dagaalanka daroogada sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii iyadoo kumanaan qofna loo diray xabsiyada ugu dambayntiina saraakiisha dowladda maleeshiya ayaa xirxiraya dadkaan sharciga ku haysan dalkaasi taasi oo qayb ka ah dadaalka ay dowladdu ku xakamaynayso faafitaanka coronavirus iyadoo boqolaal magangelyo doon ah iyo qaxooti isugu jira lagu xiray caasimadda kualambuur siday ku warramayso wakaaladda wararka royters mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shan boqol lix iyo siddeetan qof oo ah soogalooti aan sharci haysan lagu xiray howlgal jamcihii ay ka fuliyeen xaafad ay ku badan yihiin dadka ajaaniibta ah tallaabadaas oo ay qaramada midoobay ku sheegtay inay ku qasbi karto dadka aadka u nugul inay dhuumaalaystaan oo aysan raadsan daryeel caafimaad dadka la xiray ayaa waxaa ka mid ah caruur iyo qaxooti qowmiyadda rohingya ee ka soo cararay dalka myanmar sida ay warinayso hay-ad xuquuqda aadanaha oo dooda qaramada midoobey ayaa ku boorisay maleeshiya inay ka fogaato xarigga dadka soo galootiga ah ayna soo sii dayso dhammaan carruurta iyadoo ka digtay in xabsiyada oo buux dhaafa ay keenayso khatar ah in koronafirus uu si xooliya u faafo warkii dunidana dhegaystayaal waa
aan ku bilownay mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa kordhiyey cagajuglaynta ay ku hayaan wariyaasha iyadoo dalka uu wajahayo tiro sii kordhaysa ee dadka uu soo ridanayo xanuunka covid sagaal iyo toban hay-adda ayaa warbixintaasi oo ay sii daysa maanta maalin ka hor maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda dunida oo biri ku beegan ay kaga hadashay tacadiyada wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta lagula kacay sanadkan labada kun iyo labaatanka nuur xasan nuur ayaa warbixinta noo soo koobaya warbixinta ayay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ku sheegtay in kiisaska xanuunka covid nteen ee soomaaliya ay sii kordhayaan sidoo kalena la filayo in soomaaliya ay dhammaadka sanadkan ama bilowga sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay ka dhacaan doorashooyinka guud doorashooyinkan ayay suurtagal tahay inay noqdaan kuwo furan taas oo haddii ay dhacdo ka dhigaysa markii ugu horreysay muddo konton sano ah sidaas daraaddeed ayay warbixintu ugu baaqaysaa dowladda soomaaliya in ay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda ee saddexda bisha mey ee sanadkan labada kun iyo labaatanka ay u adeegsato inay soo gebagabayso xiritaanka iyo cagajuglaynta ay ku hayso wariyaasha laticia barer oo ah agaasimaha geeska afrika ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay helitaanka warbaahin ka fayow tacaddi ay muhiim u tahay in dadka soomaaliyeed ay helaan xog ku saabsan cudurka safmareynka ah dowladda soomaaliya ayay ugu baaqday inay joojiso xariggii iyo bahdilaadda ay ku hayso saxafiyiinta warbixinta human rights watch ayaa tusaale usoo qaadatay xarig ay maamulka baydhabo labaatankii bishii abril u geysatay wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh kaasoo markii uu laba habeen xabsiga ku baryay kadib lasii daayay labaiy labaatankii abril maxkamadda ayaa sheegtay in lagu soo eedeeyay baahinta warbeen abuura mukhtaar ayaase sheegay in booliska ay su-aalo ka weydiiyeen war uu sagaaliyo tobankii abril u diray v o a oo ku saabsanaa saddex dumar ah oo lagu kufsaday wadada isku xirta baydhabo iyo muqdisho mid ka mid ah dumarka ayaa u geeriyooday dhaawacay soo gaaray abril afariyo tobankeedii ciidanka booliska degmada hodan ayaa xiray cabdulcasiis axmed gurbiye oo ah tifaftiraha warbaahinta madaxa bannaan ee goobjoog media group xarigiisa ayaa ka dambeeyey kadib laba qoraal oo uu soo dhigay bartiisa facebook oo uu ku dhaliilay qaabka ay uga jawaabayso dowladda soomaaliya xakameynta cudurka covid nteen wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo inuu qaatay mid ka mid ah mashiinada dadka neefta ka caawiya ee dhowaan loogu deeqay isbitaalka ku yaala magaalada muqdisho human rights watch waxay kaloo warbixinteeda ku xustay cagajuglaynii labadii abril hay-adda nabad sugidda soomaaliya barteeda twitter-ka u soo marisay haaruun macruuf oo ka tirsan v o a hay-adda nisa ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in haaruun uu khatar ku yahay amniga qaranka islamarkaana uu ku jiro falal ka baxsan xayndaabka saxaafadda saddex iyo labaatankii abril ayay sheegtay in baaritaanka ay ku waday haaruun u gudbisay xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya waxaa kale oo ay ciidanka dowladda xireen wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja kaas oo wasaaradda warfaafinta sheegtay inuu ku socdo baaritaan ku aadan inuu xubin ka yahay ururka al-shabaab human rights watch waxay sheegtay inaysan weli wax jawaab ah ka helin warqad ay siddeed iyo labaatankii abril u dirtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxmuud oo ay ku weydiisay faahfaahinta xaaladda baaritaanada cabdulcasiis haaruun iyo maxamed abuuja gabagabadii human rights watch ayaa ku boorisay dowladda soomaaliya in ay xaqiijiso in shacabka ay helaan xaq ay u leeyihiin helitaanka xogaha iyo in dadka loo ogolaado in si xor ah ay u cabiraan fikradahooda oo ay ku jiraan inay dowladda ku cambaarayn karaan qaababka ay uga jawaabayso cudurka covid
kaas wuxuu ahaa nuur xasan nuur dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta guddoontay deeq dowladda turkiga ay maanta gaarsiisay soomaaliya oo loogu talagalay la tacaalidda cudurka covid wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu saameeyey caabuqa covid nteen xukuumadda soomaaliya waxay la tacaalaysaa sidii loogu hortegi lahaa caabuqan hadda waxaa howlgala hosbitaalka martiina oo la dhigo bukaanada qaba caabuqa covid nteen muqdishona waxaa kordhaya dadka xanuunka u soo ridanayo maanta dowladda turkiga ayaa muqdisho soo gaarsiisa agab caafimaad oo loogu talagalay wax kaqabashada caabuqa covid nteen gurmad caafimaad oo ka yimid dalka turkiga ayaa soo gaaray magaalada muqdisho safiirka turkiga ayaa ku wareejiyay dowladda soomaaliya agabkan caafimaad oo ka koobnaa qalabka dadka neefta siiya qalabka la xortee loogu talagala shaqaalaha caafimaadka adeegya kale wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor fawsiye abiikar oo tagta garoonka muqdisho ayaa ka mahad celisay adeega caafimaad ee ka heleen dalka turkiga iyadoo xusteyn baahi weyn loo qabo xilligan adeegyada la xiriira caabuqa covid nteen gaar ahaana agabka caafimaad waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka guddoonno walaalaheen dowladda turkida macaawinada aynoo soo dirtay ee saakay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee aadan caddi international airport siduu sheegay wasiirka waxawaaye waa qaybtii ugu horreysa macaawino badan oo iska daba imaan doonta haddii alle idmo waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo safiirka oo matalaya dowladdiisa turkida walaalaha aan nahay mar walbana garab taagan markii uu dhib dhaco iyo mar walba oo xaaladda ay u baahato maaragtay gargaar degdega dadka ugu horeeyo na soo gaara inay yihiin wakhtiga ugu fiicnay macaawidan na soo gaartay oo ah waxyaalaha aan uga baahannahay qalabka haddii qofka cudurka uu soo ridodo covid looga hortegi karo qofka lagu kaalmayn karo saad la socotaan cudurkan daawo ma leh laakiin taxadar iyo qofka in la kaalmeeyo keliya ayaa lagu caawini karaa waxaa kaloo la socdo qalabkii lagu labisanayo looga hortagayay in cudurka uu faafo sida dadka shaqaalaha caafimaadka frontlineka ah laabka ka shaqeeyo isbitaalada kala duwan iyo dadka u nugul maaragtay cudurada oo loogu talagalay inay mar walba ay iska xakameeyaan oo ay ka mid tahay afxirashada maaskiska ee wax allaala wixii ma aragto qalab oo lagu labisanayo iyo qalabka laabka loogu talagalay oo shaybaarka loogu talagalay oo naga kaalmeynaya inaan dad badan aan baarno baaridda waxay muhiim u tahay in la xakameeyo cudurka oo qofka marka la ogaado inuu cudurka qabo la waaniyo oo la karantiilo oo is ilaaliyo oo bulshada ka fogaado marka waxyaalaha ay keeneen waa wax walba oo annaga aan u baahnayn runtii baahi weyn ay u jirtay waxaan la qabaa wasiir cawad iyo wasiir xamse mahadcelinta iyo ka guddoonka sharafta leh ee saaka aan meeshaan u fadhino waa mahadsantahay ambasadar safiirka turkiga ayaa sheegay in soomaaliya u garab taagan yihiin mar walba xaaladda ay ku sugan tahay wuxuu xusay safiirka turkiga soomaaliya in dowladda turkiga mar walba ay garab taagnaan doonto dadka soomaaliyeed gaar ahaana xaaladan adag ee caabuqa covid nteen oo guud ahaan dunida saameeyey soomaaliya ayaa hadda la tacaalaysa caabuqa covid nteen wuxuuna soo ridanayaa tiro badan marka loo eego warbixinada ay soo saaraysa xukuumadda soomaaliya waxaa jira dhimasho badan oo magaalada laga dareemay sida uu meel fagaaraha ka sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho laga soo bilaabo sagaal iyo tobankii bishii abriil ilaa iyo kowdii mey waxaa dhimatay in ka badan shan boqol sida laga soo hogta dowladda hoose soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale tirada kiisaska dadka uu ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida ayaa kor u dhaaftay saddex milyan iyo afar boqol oo kun sida ay shaaciyeen jaamacadda johns hopkins iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o weli mareykanka ayaa kaalin hore kaga jira waxaana tirada dadka uu ku dhacay ay gaaraysaa in ka badan hal milyan oo qof wariyahena maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan noo soo koobaya hay-adda cunnada iyo daawada ee maraykanka ee f d a ayaa ansixisay in daawadan ay samayso shirkadda jeliet science lagu daweyn karo bukaanada cisbitaallada la dhigo ee la ildaran xanuunka daran sida kuwa wajahaya neefsasho la'aanta ee u baahan in lagu xidho qalabka neefsiiyaha madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay warkan mar uu wariyaasha kula hadlayay aqalka cad isagoo garabkiisa u taagnaa madaxa shirkadan daniel ode iyo weliba komishinarka hay-adda cunnada iyo daawada stephen han tani waxay ku timid xawaare marka loo eego helitaanka daawo la ansixiyo waana horumar caafimaad oo muhiim ah ayuu yidhi agaasimaha f d a f d a ayaa bilowday in ay baarto daawadan kadib natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay daraasad ay maalgelisay dowladda oo muujisay in daawadan ay wakhtiga dib uga soo kabashada covid soo gaabinayso koob iyo soddon boqolkiiba ama qiyaastii afar maalmood celcelis ahaan dhanka kale aqalka cad ee maraykanka ayaa is-hortaagay in anthony foji oo ah khabiir sare ee cudurada faafa inuu arbacada soo socota ka soo muuqdo dhegaysiga guddi ka tirsan aqalka wakiilada ee koongareeska maraykanka kuwaasi oo baaraya sida uu maamulka madaxweyne trump u maareeyey cudurka covid afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in maragfurka foji uu noqon karo mid ka soo horjeeda horumarka laga sameeyey la dagaalanka covid foji iyo madaxweyne donald trump ayaan mar kasta isku aragti ka ahayn sida ugu wanaagsan ee loola dagaalami karo viruskan corona foji oo ah agaasimaha guud ee machadka qaran ee cudurada faafa ayaa dhaleeceeyey awoodla-aanta dalka ee xarumo dadka looga baaro coronavirus iyadoo qaar ka mid a guddoomiyaasha gobolada dalka maraykanka ay qaadayaan tallaabooyin lagu khafiifinayo xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta covid doctor foji ayaa uga digay in xayiraadahan ay u qaadaan si deg deg ah digniin kale ayaa ka soo baxday warbixin ay soo saartay jaamacadda minnesota oo sheegtay in cudurkan safmaraynka ah uu socon karo muddo laba sano oo hor leh warbixintan oo ay khamiisii shaacisay xarunta daraasaadka cudurada faafa ee jaamacadda minnesota ayaa ku talisay in maraykanku uu isku diyaariyo hoosu dhaca xawliga cudurkan oo ay raaci doonto sare u kac hor leh hornaanta xilliga dayrta cudurkan safmaraynka ah covid ayaa sababay in dhaqaalaha dunidu uu gaabis noqdo iyadoo qaramada midoobay ay ku qiyaasay siddeed boqolkiiba dadka ku nool dunida oo u dhiganta ilaa shan boqol oo milyan oo qof in dhammaadka sanadkan ay wajihi karaan saboolnimo sababo la xiriira dhibaatada dhaqaale ee uu keenay covid
kaasi wuxuu ahaa waryaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey haatana kusoo dhowaada barnaamijka marsida mikrofoonka waxaa magaalada muqdisho uu noogu diyaariyey waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti aad meel kastoo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa xaaladda saxaafadda soomaaliya xilli maalinta berita ah loo dabaaldegaya saddexda mey oo ah maalinta saxaafadda adduunka soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu adag uu ka shaqeeya suxufi waa meelaha ugu khatarta badan waxaana hadda lasoo tabinayaa inay kamid tahay waqhtiyada ugu adag marka loo eego warbixinada ay soo saarayaan ururada suxufiyiinta gaar ahaana ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fosag barnaamijka waxaa marti noogu ah maxamed ibraahim macalimi xogeyaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta oo aan wax ka weydiin doonaa bal xaaladda saxaafadda soomaaliya aad baad u mahadsantaha marka hore si guud haddaa noogu dul marto xaaladda saxaafadda soomaaliya maanta waa sidee
aad iyo aadaa umahadsantahay cabdulqaadir waa kugu mahad celinayaa xaaladda saxaafadda soomaaliya iyo sida ay ku shaqayso runtii waxaan dhihi karnaa xaaladdii xumayd oo sii xumaatay awalba xaaladdu way iska adkayd laakiin waxaad moodaa in muddooyinkii u dambeeyey marka la fiiriyo xarigyada waddanka ka dhacayay xadgudubyada dhacayay ku tagrifalka awoodaha iyo waxyaabaha socday oo dhan iyo inta aan ma aha waxaan iska sheegaynay waa wax aan documenti garaynay oo kiis by kiis aan ula soconnay marka waxay muujinaysaa in si weyn uu u qaraar qaatay oo u kordhay tacadiyada lagu hayo wariyaasha guud ahaan soomaaliya oo dhan marka waxaan odhan karnaa sanadkan lasoo dhaafay ilaa maydii lasoo dhaafay ilaa hadda haddii la xisaabo xaaladdu aad bay maaragtay u qariban tahay
deegaanada ama meelaha ugu adag ee saxaafaddu ay kala kulmaysay tacadiyada marka laga hadlayo guud ahaan soomaaliya waa xagge aad iyo aad umahadsan tahay meelaha ugu daran horta waa og tahay somalilan hadda aaday sanadkii u dambeeyey xariga wariyaash zaa'id ayuu ahaa oo wuu ka badnaa heerkii caadiga ahaa waxaa ka mida muqdisho oo maaragtay wariyaasha xataa aan qaar ayagoo dibadbax samaynayay kooxo dhan layska xirtay sanadkan intii lagu jiray xarigyada socda waa aragtay kala joogsi malaha kuwa kale ee loo soo qabanayo arrimo social media wax la xiriira aaduu u kordhay oo muqdisho maaragtay ayadana waa meesha labaad waxaa ayadana aad xaalado adag wariyaasha ay ku shaqeeyaan oo cabsi badan ay ku dhex nool yihiin jubbaland oo ka mida meelaha ugu daran wariyaashu hadda ay ku shaqeeyaan xarigii waaweyna waxay ka dhaceen koonfur galbeed mudooyinkii u dambeeyey koonfur galbeed meelaha ugu fiicanay ka mid ahaa jirtay laakiin haddana hadda way kordhay hirshabeellaha ka mida hadda waxaad moodaa inay meesha ugu hooseysa ay joogto galmudug inkastoo iyada lafteedu ay kiisas ka dhaceen laakiin ayada ugu hooseysa marka la fiiriyo guud ahaan xarigga iyo tacdiyada wariyaasha loo geysanaya
soomaaliya waa meesha ugu adaga saxafi ka shaqeeyo dhimashaa dhacda dabcan wariyaasha waa lagu dilaa waa la beegsadaa sanadkan lasoo ka soo gudubnay imise wariyaa naftooda ku weysay mihnadooda
haddaan kasoo bilowno sanadkan meyda hadda aan joogno oo meydeedii kale ee aaakii intii u dhexaysay afar wariye ayaa la dilay laba wariye oo isku meel baa lagu dilay qaraxii kismaayo oo gabadhii allah u naxariistay hodan naaleeye iyo maxamed sahal sidoo kale waxaa jiray isna wariye kale oo u shaqaynayey gacal u shaqaynayey warbaahinta dowladda oo isnagana la dilay iyo sidoo kale wariyihii u dambeeyey cabdi qani online oo isna afgooya lagu dilay marka waa afar qofood tirada dilka marka la geystay laakiin waxaa aad taa uga badan marka la fiiriyo tacadiyada dhacay oo weliba waxaa aad u batay kuwa kale ee la xiriira gaboodfallada kale ee wariyaasha lagula kaco
dilalka wariyaashan qaraxyada ku dhinta iyo kuwa la beegsanayo markaad fiiriso waxaad warbixintiin awaan uga dhigteen inaad xaaladii xumayd soo xumaato marka ma waxaa kordhay dilka wariyaasha ma waxaa kordhay jirdilka ma waxa bal dadka garaafkan kacaya xoogga banaad muujinaysaan bal dadka u samr horta marka heerka dhimashada la fiiriyo caadiyan sanadihii lasoo dhaafay ama shantii sane lasoo dhaafay afar shan ilaa iyo intaasuu ku noqnoqonayo oo marka koror weyn oo xagga dhimashada ma jiro laakiin hadda waxaa aad u batay oo si zaa'ida noqday tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay afartan iyo toddoba kiisay ahayd sanadkan sanadkii ka horreeyey hadda tirada ma aragtay aaday ugu badatay oo waxay gaartay ilaa iyo lixdan iyo afar kiis dadka ma aragtay waxaa sidoo kale batay tirada dadka lagula kacayo harassmentiga ama mediaha ka tirsan oo afartan iyo toddoba kiisan maaragtay documenti garaynay waxaa sidoo kale jira dad dhaawacmay oo toddoba wariyaa la dhaawacay oo ka mid ahaa wariyaheenii weynaa ismaaciil khaliifa dadkii sanadkii hadda lasoo dhaafay la dhaawacuu ku jiray waxaa sidoo kale jira warbaahin la xiray oo waxaa hadda ka mid a idaacadda city f m ee magaalada johor oo iskaba xiranba oo booliisku ay xirteen ilaa haddana aan weli maaragtay war laga haynin kadib markii ay sheegeen inay maamulkaas ay dhaliilsan yihiin idaacaddaasi maxamed ma waxaa soo kordhaya faham darada meydiyaha iyo iyo hay-adaha dowladeed ee hadda talada haya mase waxaa jira faham darada weyninka badan ee jirdilka xariga iyo warla-aanta la xiriirto xaggee bay ka timid ogaantiin maadaama aad u dhaqaysaan ama aad u ooleysaan saxaafadda
runtii inta badan weli soomaaliya shantii sane ee lasoo dhaafay waxay ka mid tahay oo mar walba aan adduunka uga horeynaa ma aha dilalka waa soo qabashada ama maaragtay dabagalka kuwa xadgudubyada ku sameeya wariyaasha xadgudubyadaas tirada badan le hadda aan ka hadlayno lixdan iyo afar qofooda la xiray qof maaragtay loo dabagalaya ama la weydiinaya ma jiro dadkaa la dilay cidna isma weydiiso marka soomaaliya waxay ugu horreysaa shantii sano ugu dambaysay ay ku jirtay dalalka aan la dabagelin oo aan lasoo qabanin kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha marka taasaa waxay muujinaysaa heerka aan aan ka joogno in hadday noqon lahayd dowlad hadday noqon lahayd shabaab hadday lahayd dhinaca kale qof walba maaragtay wax iska saara ahamiyad haba yaraatee ma jiraan marka culays weyn ayaa maaragtay dhinacaas ka yimid waxaa dhinaca kale uu ka yimid culays helitaanka wararkii loo baahnaa oo wariyaasha laftooda caqabaday noqotay in sida nooc maaragtay faafreeb oo kale inay jiraan dalkii ay ka jiraan
magaalooyinka muqdisho ee hargeysaan rabaan aan dul istaagno muqdishoaan ku horeeyo waa meesha ugu badan wariyaasha lagu horo waa meesha ugu badane marka ay meelaha tagaan helidda xogta ay ku adkaato sanadkii hore waad ogeyd meesha ay kala gaareen wariyaasha iyo iyo ciidamada booliiska marka meeshaasaa rabnaan ogaana bal sababta soo cusboonaysiisay ma hay-adaha dowladdan xogta bixineen mase faham dara ay jirto booliiska ay u dhexayso wariyaasha runtii ma naqaan annaga waxay noogu muuqataa inay ka socoto hogaanka ugu waaweyn ee siyaasadda ee dalka xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka qiyaas hadda waxaa lagu jiraa xilli cudurkii coronavirus uu ka dilaacay dunida annagana soo gaaray oo dad badan ay dhimanayaan oo maanta duqa magaalada ka hadlayay dad shan boqoloo qof in sagaal iyo tobankii ilaa iyo maaragtay maanta kowda may inta la qiyaasay in dad shan boqoloo ka badan ay dhinteen guddoomiyaha waxaa sheegayay maayarka muqdisho marka qiyaas dhimashada intaa la eg waxaa soconaya iyo dadaalada soconaya iyo waxa socda madaxdii dalka mayan hor imaanin su-aalo si looga weydiiyo dadka waa dhici kartaa mararka qaarkood inay dhahaan xaaladaha karantiinka lagu jiro iyo caafimaadka awgiis iyaan maaragtay ugu jirna inaan inaan la arkin laakiin taas qiil ma aha waxaa jirto siyaabo badan oo wax loo qabto oo dadkuna lagu nabadgeli karo dadkuna wariyaasha xogta ku heli karaan xataa waxay noqon kartaa si virtual ah macnaha muuqaal ayaa dadka lagu waraysan karaa sky baa lagu waraysan karaa zooma dadka su-aalaha ay ku weydiin karaan haddii la rabo haddii ay tahay inuu ka jawaabo xogta ay u baahan yihiin maaragtay dadka marka xogtii laga rabay ayaa ilaa hadda laga haynin waana arkaysaa marka xilliga adaga lagu jiro meelaha qaarkood madaxweyneyaasha dhayli ay sameeyaan oo macnaha mar walba intay yimaadaan dadkooda ay shacabku bariifgareeyaan xaaladda ay taagan tahay ma aha inaan ku eedayna annaga wax maaragtay waxa ay keliya haystaan dowlado badanaa nala mida dowlado badanaa naga hooseeya laakiin haddana waxaa la rabaa madaxda inay ku dhiirato inay shacabkooda hor yimaadaan ay u sharxaan waxay naga maqan waxaan filayno xitaa haddii la yidhaahdo warbaxo waxba ma haynee isku tashta dadka lafteeda taasaa waxay u tahay faa'iido
waqtiyo kala duwana soo shaqaysay dowladdan madaxweyne farmaajo iyo kuwii ka horrey markaad fiiriso xaaladda saxaafaddu maxaa isbedelay si dadku cabir u fahma runtii markii ugu horreysay madaxweynaha labadii sane ugu horreysay ama sanadii markii ugu horreeyey xaaladda waxaad mooda inay soo yara hagaagayso madaxweynuhu dhowr jeer uu nala kulmay wuxuu noo sheegay in xaaladda uu maaragtay wax ka qabanayo saxaafadda iyo xorriyatulqowlka hadallo wan wanaagsanaan maaragtay prime ministerka ka helaynay laakiin waxay ka dambeeyey waxaa dhacay wax la yaab leh waxaa dalkii ku batay xarigii waxaa ku batay caga juglayntii qofka maaragtay mararka qaarkood ma taqaanid sarkaala iskaa soo wacayo oo wuxuu ku leeyahay waxaa sheegaysid iyo waxaa yaraatee maaragtay caddaynaan kaa rabaa ma aha askari ma aha maxkamad maaragtay ma aha marka cabsigelinta dad badanaa waxay dhacday wariyaal badan inay ku dhiiran waayeen inay dalka joogaan hadda qaarkood ay carareen sanadkii lasoo dhaafay oo hadda maaragtay meelo kale ay xogtii dadka uga baahinayaan marka waxa keenaya waxay tahay xaaladda culayska weyn ee soo kordhay weliba sanadkan hadda u dambeeyey waxaa la dhihi karaa waxa uu ka adkaa guud ahaan shantii sane ee lasoo dhaafay xaaladdu meesha hadda ay gaartay ma gaarin xarigga wariyaasha muqdisho maxaa maxaa haynaa
inta badan xarigga wariyaasha meelo kala duwana maaragtay loo aanaya laakiin waxaa aada nasiib xumo u ah in maaragtay hay-addii sirdoonka waddanka oo la rabay inay arrimaha amniga iyo ammaanka iyo waddanka xogtiisa ka shaqayso inay xitaa mararka qaarkood ay qayb ka noqotay inay wariyaashii ay cabsigeliso oo kuwa qaarkood kuwii gudaha joogay mahe kuwii dibadda joogay isku dayayaan inay maaragtay sumcad dilaan oo lasoo dhigaayo qofka bani aadamka annaga ma lahayno qof waa la eedayn karaa qof dembi waa geli karaa laakiin waxaa jirta sifa sharciga oo dadka loo maro waxaa jirta in maxkamad qofka la geeyo si dacwad process la maro laakiin haddii inta lasoo qoro adoon waxba lagugu soo eedeyn social mediaha ay dowladda kusoo dhigayso waa wax la yaab leh wax cusub waay marka waxaasoo dhan waxay keenayaan sida ay u liidato heerka tacadiyada iyo cabsigelinta iyo dhibaataynta lagu hayo wariyaasha soomaaliyeed dhowaan waxaad dhigteen warbixin oo soo saarteen dabcan wariye qaran baa jiray oo wariyaashu ay ka mudaaraadeen iyo wariyo damiin lagu soo daayo hadda bannaanka jooga marka xaggey ku dambaysa xaaladda labas wari
wariye goobjoog ka tirsanaa cabdicasiis gurbiye xaaladiisii weli wuxuu ku jiraa damiin damiinna markuu ku jiro micnaheeda waxa waaye waqti kastaa loo yeeri karaa waa arki doonaa meeshay ku dambayso laakiin waxaa aad uga xunnahay weriya maxamed cabdiwahaab abuuja oo nin danyara inuu maaragtay muddo hadda konton maalmood iska xiran yahay konton maalmood waa waa qiyaasi kartaa waa waa waa waa waa ku dhowaad saddex bilood haddana ilaa hadda inaan maxkamad la keenin ku dhowaad laba bilood inaan wax maxkamada la keenin waxaa kaloo dhacday in dowladdu ay soo saartay labaylaaaankii bishan warqad ay soo qortay ay leedahay ninkaas wasaaradda warfaafinta oo kooban oo macluumaad badan aan bixinaynin shabaabaa loo haystaa waxaas ma aha ninkan waa wariye la yaqaano wuxuu ka shaqaynayay muddo shan sana warbaahinta danan hadda wuxuu ka shaqeeyaa idaacad kale waa tafatire nin la yaqaano haddii aad dembi ku haysaan oo caddayn ku haystaan sida sharcigu qabo sharciga yaan laga boodina maxkamad ha la keeno wixii dembi lagu hayna ha la keeno laakiin waa iska haysanaya ma naqaana sababtan u haysanay ninkan shabaab waa hebel wax sharcigii waxaad moodaa in lagu ciyaarayo marka meesha ay saad ka qurunsan tahay waa sharcigii wadanka oo meel layska laalay dastuurkii oo meel layska laalay oo aan haba yaraatay cid tixgelinaysa le sababta oo waxay muujinaysaa sida hadda uu ku xiran yahay weriye abuuji waa safa aan sharci ahayn laakiin sharcigii dhowaan ka soo gudbay labada gole hay-ad baarlamaanka madaxweyne horyaalla waad ka daba tagteen dood baad ka keenteen marka haddii sharcina aan lahayn tacadiguna sii socdo yaa u dhaqaynaya dowladda iyo media horta sideedaba annaga wax kale maba hene xataa xee iska dhaaf xeerka saxaafadda iyo waxaan ka hadlaynaa waa dastuurkii waddanka u yaalla wuxuu sheegayaa qofka xaq wuxuu u leeyahay in la keeno maxkamad muddo sideed iyo afartan saacadood haddii dowladdu dembi ay ku hayso dembigeeda ha keento ninkan ku soo caddayso laakiin haddii la iska yirahdo iska haysanaynaa dembiyaan u raadinaynaa dembiyaan soo baaraynaa waxay muujinaysaa in waryahaas lagu haysto shaqadiisi waxa uu dadka u sheegaayo waana caburin saxaafadeed qof kastana dembi waa geli karaa annagu maaragtay ma dhahayno wax ay ku tilmaamen waayahay iyo ma aha intaba laakiin iyagaan caddayn ka weyne marka caddayn ka weyne marka waxaan ictimaadaynaa in waxa lagu haysta ay tahay warka uu sheegay weriye abuuja social mediaha iyo meydiyuhu waa isku milmeen warbaahinta caadiga la yaqaane warbaahinnimada u shaqaysay social media dowladda dadka taageersa waxay leeyihiin mas-uuli daro badana jirta warar badan baa la qoraa marin habaabin ah been abuur ah dabcan wariyaasha qaarkoodna waa ku lug leeyihiin doostaasaa jirta marka wariyaasha naftooda maxamed ma yihiin kuwo aruursan oo u kala saaran tahay media ay ka shaqaynayaan iyo social media qof walba ku qorahay ma u kala saaran yihiin saxaafadda horta nin waxaa la yidhahdaa tal wada quma ninkii doona tol la-aan u dhaxlaa in badanoo qaldanaa jirto waxaa jirta laakiin kuwo waryaal badan oo aada u wanaagsan oo shaqadoodii wata weliba waxaan leeyahay hay-adaha waaweyn ee warbaahinta la yaqaano iyagu ma aha kuwa maaragtay wararka beenta a qora laakiin wax aad u badan dadka weriye noqday qof kastoo soomaaliya oo social media haysta gurigiisuu joogaa wuxuu doono maanta dhan ka leeyahay dadku waa barteen weriyeu noqday macnaheeda marka kaas weriye saxa maaha annaga weriye sax waxaan noqanaa qofka maaragtay shaqadaa qabta shaqadiisa ay tahay weriynimo ummadda u sheega war dhexdhexaada sheega warar maaragtay macluumaad saxa laakiin qof inta iska soo istaagay uun raadinaya maaragtay clig iyo qof inuu maaragtay lasoo raaco oo wuxuu doona sheegayo kaas weriye ma ah marka dadku waxay isku qaldaayaan waa warbaahinta dadka ka hadlaya social mediaha iyo wariyaasha caadiga ah laakiin wariyaasha qaarkood waa jiraan dal sida maaragtay soomaaliya o kaleo burburay markuu ka soo baxaayo dad jaantaaragon badan way jirtaa weli waa jiraan qaar badan oo maaragtay wariyaasha qaar ayagoo yaqaana sharciga iyo wixii haddana maaragtay arrimaha caadifadeed ama qabiileed ama siyaasadeed ay maaragtay mararka qaarkood ka saa'id calaysa marka waxay u baahan tahay habayar in in sharciga loo maro oo la qabto qofkan annaga maba diidaninba sideedaba waxaan leenahay qof kasta ha la soo eedeeyo sifo sharci ha loo soo eedeeyo waa qof kasta dembi waa geli karaa sifo sharci ha loo maro laakiin inta layska qabsado la iska xirto oo shan iyo afartan maalmood markii abuuja u xirnaa yaa la yidhi ninkan waa shabaab maxaa loo dhihi waayay markii hore caabuqan covid nteen ee dunida aad kuu saameeyey saxaafadda soomaaliya waxaa la yidhaahdaa islama hayaan gaar ahaan saxaafaddu siday u tabiyaan markay timaado difaac ma haystaan qalabka ma haystaan meeshii bay tagaan wariyaala dhibanu ahoo ama ama dhibanu noqdo qaarkoodna xanuunkii bay bositive u yihin marka bal meydiyaha iyo iyo caabuqan covid nteen markaad fiiriso xaaladdu wase aad iyo aad horta dadka soomaalida oo dhana maaragtay dad iska wada madax adaga oo inta badan ee aanan raacin talooyinka loo soo jeedinaayo waxaad arkaysaa inkastoo dadaallo la muujiyey oo wasaaradda caafimaadka iyo talooyin badan dadkii la siiyey inay maaragtay guryaha joogaan haddana ma joogi karaan oo dadkii suuqa lagu wada jiraa qof walba wuxuu sheeganaya laakiin qaar badanoo xitaa aanan hadda howl muhiima haynin yaa maaragtay dibadaha fadhiya oo ku fadhi diriraya wariyaashana dabcan dadkaa soomaaliyeed ay ka mid yihiin laakiin waxaa muuqata inay jirto wariyaasha feejignaan la-aan fara badan waxaad og tahay wariye soomaaliyeed inuu warbaahinta dowladda ka tirsan inuu cudurkii uu maaragtay loo seexiyey mid kalaa meeshii tagay oo maaragtay booqday oo isla ka tirsan warbaahinta dowladda isagiiyaa noqday maaragtay cudurkii laga helay marka waxaas waxay muujinayaan inaan weli u haysanno waxaan inay yihiin wax iska ciyaar ciyaara oo kale marka ma jirto feejignaan fara badan waxaase dhinac socda waxa aad u yar wararka la xiriira coronavirus ee wariyaasha iyo dowladdu ay helayaan laga helayo warbaahinta dowladda aaday u yar tahay sidoo kale waxaa jira wariyaal ilaa inta hadda diiwaangalin saddex tacadi oo la xiriira coronavirus Tabiyeen oo qorayeen oo- ayaa iyagoo wax u qoraya maaragtay loo geystay dhibaato
waryaashu ma kula tana u baahan yihiin tababaro iyo maadaama ayagu meelay tegayaan oy shirkija tagaan oo ay arrintan soo tabiyaan ma kula tana muhiimta inay helaan agabka difaaca xaaladaha Ee, aad iyo aad runtii wariyaasha aaday u baahan yihiin inay maaragtay talooyinka ay raacaan ee, annaga annagoo tix raacayno ee, c b j ee, tilmaamayaal ay soo saartay wariyaasha loogu talagalay ayaan intaan ee, ee, afka ingiliishka ay ku qornaydaan ka bedelnaan af soomaali ka dhignay ee, wariyaashaan la wanaagnay waxaan ee, saaranay website-kana waa tilmaamayaal caalami oo hay-addaas weyn oo caalamiga ay ku talinayso Ee, had iyo jeerna wariyaasha waxaan ee, maaragtay u sheegnaa in ay raacaan tilmaamooyinka loo sheego ee, ma aha in wariyuhu meel walbuu iska tago marka uu tegayo inuu ee, nooca uu tegayo iyo sababta uu tegayo inay caddahay Ee, haddana naftiisuna uu ka taxadiro oon waxa ugu weyn war haddii wax tari maayo haddii aad naftaadiiba halis loo- ku timid inay naftooda ka taxadiraan ee, ay sameeyaan ee, protection badan sidoo kale waxaa aad u fara badan ee, macluumaadka qaldan ee la xiriira ee, w- ee, coronavirus oo dadka maaragtay loo gudbinayo waa ogtahay soomaaliya qaara waxay iska leeyihiin ee, dadka soomaalida iyo dadka afrikaanta kuma dhacayo waxaas waa been qaara waxay ku leeyihiin maaragtay waddankeena kulaalo waaye qaara waxay leeyihiin ee, waxaan maaragtay Maba jiraan.
tuun iyo alaabaa la isku qastaa hebel waaye midaa wuxuu leeyahay anaaba daaweynayo daawadeedii aan hayaa waxaasoo dhan marka waa wax oo dadka maaragtay lagu qaldayo oo haddii marka dadkaas noocaas oo kale ah fursad la siiyo waxay keeni kartaa in dad fara badan ay dhibaatada gaarto marka waxaa aada muhiim u ah in laga fekero sida wararka la xiriira coronavirus marka la tabinayo sidoo kalena waxaa looga baahan yahay hay-adaha dowladdu inay xogtii loo baahnaa ay dadka siiyaan oo dadka la hadlaa Eh, ugu dambeyn eh, sanad adag baan ka soo gudubna saa sheegtay Eh, sanadka ugu xumaaya maxaad baaq jeedin lahayd Eh, sanadkan bilowday iyo ko- saddexda may ka bilaabanaya Ee, marka ugu horeysa ee, waxaan ee, kula talin lahaa horta ee, warbaahinta ayaan la hadlayaa warbaahinta iyo ee, ee, wariyaasha iyo tafatirayaashu inay muujiyaan mas-uuliyad dalkan annagaa iskale cid kale ma jirto madaxdan soomaaliyeed maanta kuwa imaanaya berriyay baxayaan annaga laakiin weli waa joognaa Ee, qiyaas ee, waxaan ka shaqaynayn cabdiqaasin ee, cabdulaahi yuusuf ee, xasan sheekh sheekh shariif ee, farmaajo dabcan haddaan waqtiga noo saamaxoo nool nahayna kuwo kale oo sidaas oo kale maaragta laga yaabaa inaan kusii shaqayna ama wariyaasha ay kusii shaqeeyaan marka dalkan waa in loo naxaa xaalad adagu ka soo baxay in loo maaragtay turaa ee mas-uuliyadna la muujiyaa sidoo kalena wariyaasha waxaa looga baahan yahay inay inay raacaan ethicska iyo professionalityga Ee, dowladdana waxaa looga baahan yahay in ay ee, damaanad qaado xorriyadda saxaafadda mar walba waxay afka ka sheegaan inay diyaar yihiin inay kaalmaynayaan laakiin waa afka baarkiisay ku eg tahay waxaan rabnaa ficil inay u bedelaan haddii kale waxay noqonaysaa xaaladdu inay kasii xumaato guud ahaana intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka waxaa marti noogu ahaa xogayaha guuda ururka isku-tagga suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimi oo intaanu kulmi doona barnaamijka lamida dabada
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington markanna waa barnaamijkii cawayska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
salaamad iyo saatiro baa la yidhahdaa iyada Een, waa duco waxa waxa heesiisa rooda eryada ayaan iyo laxankaba ana sameeyey waa qayb kale oo aan kaga hadli doono suugaanta laga sameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno coronavirus waxaa kaloo aada barnaamijka ku maqli doontaan dood suugaaneed kale oo iyaduna dhex maraysa xanuunada kalduudiya iyo weliba daacuun misle doodii soo celi dabadeed wuxuu yidhi dadku ima sharaystaan dilaa halisamaan ihi dooxatada lukumalihi midka dabaqa jiifiyo midka daashka seexdaa way wada daryaamaan kuma daayo taahee ka dhergaan u daranahay alla daacasaniyaa sow cadaalad maan ihi
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxa aynu ku wada caweyn doonaa
jacaylka dhibkiisa iyo ashkatadiisa ay iga badatay badatay badatay badatay in haystaa qaado hadduu qof yahayba de waa tubahakan laga wada calaacalayo qudhiisaan jari lahaa yaa indhahauna iga qaadan ban barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal weli dunidu waxa ay la daalaa dhacaysaa sidii ay u xakamayn lahayd xanuunka covid ee uu keeno fayraska corona kaasoo dunida dhinacyo kala duwan ka saameeyey waxaana tan iyo markii ay xaaladani dunida ka bilaabantay socday dadaallo caafimaad oo dadka loogu gurmanaya iyo weliba wacyigelin iyo guubaaba uu qofba dhinaciisa kaga jiro taasi oo ku aadana sidii looga feejignaan lahaa halistiisa bahda suugaanta ayaa iyaguna dhinacooga curiyey suugaan kala duwan oo ay wixii fariimo ah ku gudbinayaan waxaana dhegaystayaalla barnaamijyadii caweyska washington ee hore aad ku maqasheen maasooyin arrimahaasi la xidhiidha waxaana hal abuurada wax ka curiye ka mid ah abwaan maxamed muumin ababe oo ah hal abuur ku nool waddanka jabuuti isagoo caawana abwaanku inala wadaagi doono heesa duce iyo weliba wacyigelin isugu jirta oo uu dhowaan soo saaray wax waxaa la yidhaahdaa iyadoo waa duco heestaasi oo waxa moodaa kuwan uu ka wada duwan yahay oo si duco ah bay iyadu u dhigan tahay sawsawda meeraysa iyo suusta iyo cudurrada siloon allow nooga sahalo allow na salaamad iyo saatiro baa la yidhahdaa iyada waa duco waxa heesiisa rooda eryada ayaan iyo laxankada ana sameeyey rooda daahir baa codka ku luuqeynaysa rooda daahir ismaaciil ciise ceeleeye musishanka iyo farsamo yaqaankuna waa ciise ceeleeye wacyigelinta oo maana kamid tahay baraarujinta bulshada
Hello.
heestaasi ay qaadaysay fanaanada roodo daahir haddii aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno inu hore ugu sii soconno barnaamijkeena caweyska washington islamarkaana aynu soo wada dhoweyno abwaan cismaan cabdilaahi guure oo isaguna barnaamijkii toddobaadkii hore ee caweyska washington inala wadaagay maanse uu ka curiyey dooda dhex maraysay xanuunada kaduudiye iyo weliba kan haatan dunida saameeyey ee covid sagaal iyo toban caawale waxa uu abwaanku inala wadaagi doonaa dood kale oo iyaduna dhex maraysa islamarkaana dhex taalla kaduudiye iyo weliba daacuun waxaana uu abwaanku magaalada muqdisho ugu warramay waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste guuri gabayada aad horey u samaysay waxaa jira gabay kalood horay uga samaysay kaduudiyaha laftirkiisa iyo daacuunka maxaa isagana kalifay inaad samayso goormuuse ahaa
kaas wuxuu ahay isagana laba kun iyo afartii xiliyadaas ayuu ahay weliba magaalada muqdisho berigaas dagaalana waa ka socdeenoo maxkamadihii islaamiga iyo raggii hogaamiye kooxeedyada la dhihi jiray ayaa ku dagaalamayey labada dagaal oo ka socda ayaa labadan cudurna ay magaalada ka dhaceen marka hase yeeshee daacuunku waxaa waaye sanad kasta waa la arki jiray kaduudyaha ayaa kow ahay marka berigaasna daacuun oo isxijinaya inuu nin wadaniyo muddo dalka joogay oo ah ayaa wuxuu diidan yahay kaduudyahan cusub oo beledkii soo galay oo haddii alla kuroon yahay dadkii ka wada taahiyey oo qof walbaa sariirtii uu kakaci waayeyo oo biyo doono waaye xataa marka kaasna dooda waxaa bilaabayay daacuun oo kaduudiyaha markaas ka dhigaya inuu yahay nin soo galootiyahoo dalka iska soo galay waa tahay daacuunku markaa muxuu ku bilaabay dad hadduu isqaba jiray ama muran daldali jiray haddii kale isdili jiray cuduraa dig soo yidhi daacuun iyo kaduudiye wada doodayaa yimid horta dooda koowaad daacuun ayaa furay dambanow kaduudiye dool aan waxgaranoo iska soo degaa tahay xilligaan u daraayo dadka aan xaskuli jiray waa adiga dig soo yidhi horta yaa ku soo diray kaduudiyaa ka daba yidhi war dalkan daryeel ma leh duul ilaaliyana ma leh deyr iyo difaac ma leh ciddii dani ka haysana wuxuu diidayaan jirin ee dood iyo xasarad iyo dacwo hayla soo gelin doorkaan anaa lehe dib u jeeso daacuun daacuun wuxuu yidhi dammanow kaduudiye dareen moog ayaa tahay diita maalqabeen iyo ditoor iyo aqoon-yahan duub iyo ugaas iyo culamaa udiin iyo dumar iyo carruur iyo waayeel da'weyn iyo xataa madaxmadayside dadka kalama socdide tuf ku baxe isku xishoo kaduudiya ku soo durug daacuun wuxuushiyo cudur doqonahaa tahay xasuuq daran ayaa tahay dooxata xun baa tahay dilaan nacasahaa tahay inta tabarta daran iyo danyartaad ka adag tahay dadka ama sin ama daa maatada ha dubanini daacuun wuxuu yidhi dammanow kaduudiye dhaqan doorisaa tahay bal inaad wax daran tahay dawadaada lama helo doc qofkaad u ridatana dadaal iyo daryeel iyo garaawshiiyo daayo dadku gebi ahaantood qosol bay la daataan dabcigaagu waa maxay dulli dhaqan xumaa tahay kaduudiya ma daaline misna doodii soo celi dabadeed wuxuu yidhi dadku ima sharaystaan dilaa halisa maan ihi dooxatada lukumalihi midka dabaqa jiifiyo midka daashka seexdaa way wada daryaamaan kuma daayo taahee ka dhergaan u daranahay alla daacasaniyaa sow cadaalad maan ihi daacuun wuxuu yidhi dammanow kaduudiye dool socod ku yimidoo iska soo degaa tahay anigaa ku daalaye kuwaan daacad ma rabaan cadli dooni maayaan runtu waa u daran tahay damiirkoodu ma oggola haddaad eex ka durugtana way kula dagaalami aan kula dardaarmee dadkaan daacad lama tuso kaduudiya ma daahine durbadiiba wuxuu yidhi daacuun beenta iga daa damiir ma leh kuwaanuye ilmisaa la dilayo iyagoon wax diidayn sacab ay ku darayeen xay u diiri waayeen maanaa keli dembiila daacuun wuxuu yidhi dammanow kaduudiye dooddu way dhammaataye su'aal ugu dambayntii jawaab dabacsan iga sii xaggee dalaq ka soo tiri ma doonaad ku timid kow marka miya dul saareed mise duullimaad sare mid ku soo degaa tahay ma duurkaad ku nooleed daf xaggeed ka soo tiri ii sheeg yaa ku soo diray ma degdegin kaduudiye ma doonayn su'aashaas isagoo diiddan wuxuu yidhi daacuun taasi waa sir dad hadday ogaadaan dawadaa la helayaa anna iidan maahane howlaa iga dayacanoo dad badan baa isugayee hay daahinine jaaw aad bay dhegaystayaal u mahadsan yihiin xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo weliba abwaan gure qayb kale oo uu abwaanku kaga hadli doono waayaha nololeeda kale ee caadiga ah waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee toddobaadyada soo socda mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysi wacan oo wanaagsan haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada nimca yaasiin caraale waraysigan oo ay kaga warramaysay fanaanadu waayaheedii fanka ayaa ay magaalada hargeysa ugu warantay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur waa hagaag een jacaylku hadduu qof yahay baa tidhi marna qudhiisan jiri lahaa taan taasina waxa weeyaan jacaylka markaan arkay inuu dhibkiisu badan yahay haye mid calaacalaysa mid tareen isu dhigaya mid le halkana igu dhac mid la saanaan ahay haye oo jacaylkii dhibkiisa iyo ashkatadiisa ay iga badatay badatay badatay badatay een haystaa qaada oo tidhi hadduu qof yahay qudhiisan- hadduu qof yahayba de waata bahalkan laga wada calaacalayo qudhiisan jiri lahaa qudhiisan jari lahaa ayay tusoo yaa indhaha una iga qaadan badan haye ya waa markii anigana aan jacaylka soo bilbilaabayo maarta een wiilkii igu horyaa isgursano Ee, markaas heestaas ma adiga qusaysay may may may may bulshada unbad ka ha may anigu waxaan jecaylahayd balama kulma rag fiican bay ilaahay soo mariyay maasha allah ma weliga masayra ma arag maasha allah waa hagaag heestaasi jacaylku hadduu qof yahay qudhiisan jari lahaa iyo xasuustii nimcayaasiin ayaynu mar kale dib ugu noqonaynaa dhegaysa haboon
Thank you.
mawduuca fanka wakhtigan haddii lagu yidhaahdo tilmaam een maxaad ku tilmaami lahayd marka aad banaanka u baxdo maxaad is leedahay caanimadu dhib iyo dheefba way leedahay horta een, maxay ahayd fanku een, horta waa entertainment oo adaa u baahan een, qofku hadduu fanaa is- stress iyo feker iyo xanaaq iyo farxad iyo qosol un baan ku jirnaa Een, anigu haddaan laba cisho qosli waayo waan soo iibsadaa haye meelo lagu qoslayo waa inaan tagaa ahaa aan dhahda haye nimca degan ma soo jeedaa ma ku imaadaa ha ha aad qosolkii farxaddaa samaysta markaan baxay wariir waan faraxsanay waa markaan laba cisho aan caajiso qosol waayo Een, horta ma waa entertainment fanku Een, waana health weeyaan waa caafimaad Een, midna wuxuu weyaan dee wax caan baa tahay adduunka magaalada hargeysa lukuma mari karo daaqada dan muraada yarada jisto
maxaad dareentaa markaas oo kale?
farxad maxaa tii ummadayda bay jecel london baan joogay gaalku ima yaqaan maxaa tii bugu dhacay so nim nimo nimaaraale yes bes maxay tahay anagta afrikaanka ee soomaalida fanaaniinta wakhtigan maxaad ku tilmaami lahayd maxaad se kula talin lahayd nimcayo
wallaahi een, a- a- fanaaninta een, waxaan odhan lahaa horta isku bah baynu nahay ama ku waaweyna ha noqda ama ku yara ha noqdaane inaynu saaxiibno inaynu meel kasoo wada jeesano inaan istaageerno inaan is soo dhaweysano inaan wixii shashaki iyo wixii maarta anagu dee dumarkii hore fanaaniintii hore waa beri dee ilaahayba horta malaigmina waa las dilaayay iyagoo isulo soo caraysan baa haddana ruwaadii wada dhigaya oon la moodaynin inay weligood isqabteen ha marka waxaan oran lahaa dee aynu wada sheekaysano wada faraxno wada qosolo meel kasoo wada jeesano isu ducayno oo is- yani maxay soo raadsano oo shuushka iska dhex saaro oo xumaanta iska daayo inagiibaa dembi ku jirna dembi kalena ha shaqaysanina ha isxamanina ha isxaasidina tayni kale inaga badan dee aniga taladeedu waa taa waa hagaag een, nimcayaasin gabagabadii barnaamijkeenu joognaa heestaad jeclaan lahayd inaad dhagaystayaasha u doorto oo aad ugu soo xidho
Een, horta heestan waxaa iga dalbatay in- in nimca degan waan aad u jecelahay in abtiday walaashay saaxiibaday waan saa rabay inay fanaaniintu saaxiiba wada noqdaan oo isugu wanaagsanaadaan Een, hadigana horta aadna ku jecelahay adiga reerkaagaba aadna waa dii salaamaya faamligeygan salaamaya halkan jooga Een, intay ka tiri leeyihiin oo dhan ayaan lehay waan aad baan iyo aad baan idin salaamaya faamligaan dhaxay oo loftem waan salaamaya ummadda soomaaliyeed oo dhan waan salaamaya fanaaninta soomaaliyeed oo dhan waan salaamaya odayga cabdirashiid khaliif cilmi mataan ubaalana waan salaamaya waxaan leeyahay salaan sare saaxiib waxaan nagu soo xidhayaa heestii een ay nimco dooratay nimca degan een ma naftaad jiidato meel kale arki weyde ma qalbigaad maxato ka marmi waaye
muraya daawashada iyo midab qurxono macaankii dunida hela muudsanayo markasta kuweegaba maskaxda maqsudo manka jacayl iyo muftax guud ahaanba dhegaystayaalla barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
mahuraanki imuqanaaye milyanka mudano maalin iyo habeenba waan ku muuqanaya mahuraanki imuqanaaye milyanka mudano oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan garbey daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaas inagaga dhan tan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xiibada dhiicana lawalba hareen